galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington
waa galab talaada ah bisha juun waa sagaal iyo toban sannadka laba kun siddeed iyo toban waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrbaaniya bogga v o a somaali dot com idaacadda galabta waxaa idiin daadihinayaa jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah axmed cali sheekh
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah dood lagu lafagurayo suurtagalnimada in ciidamada soomaaliya ay ammaanka soomaaliya kala wareegaan amisom ayaa muqdisho ka soconaysa madalsha arag wadaagga madal aan u bixinay oo badanaa aan ugu yeerno dadka mawaadiicda qaar u dhuundaloola oo madaxda ah si ay bal fikra uga bixiyaan arrintaas maantana waxaan u madlannahay ama dadka u ballaminay in dowladdu ay sharaxdo waxa ay ugu yeertay qorshaha kala guurka
waxaa kale oo aad idaacadda ku dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan dilkii ugu badnaa ee hal mar meel keliya loogu geysto ciidamo soomaali ah ciidamada taliya oo frontigaas ciidamada ku jiray fronta jigjiga jinacsanaya ilaa iyo dhinacaas jigjiga ku jiray ayaa telegram looga diray hargeysa looga diray anagu ma aqaanin saxeexay ma salxaan baa saxeexa oo taliyaqayba ahaa ma sabantar baa saxeexay oo ahaa wasiirkii gaashaandhigga ma geelaa saxeexay oo ahaa hadaandoonihii ciidamada waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan kulan uu ka qayb galayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo laga hadlayo xasaradaha dunida ayaa maanta ka fuman magaalada oslo ee waddanka norway qaramada midoobay oo soo saartay warbixinteedii sannadlaha aheyd ee dadka barakacayaasha dunida dooda gaaban barnaamijka muuraha maraykanka ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese kusoo dhowaada warkii dunida hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un ayaa gaaray maanta magaalada beijin ee dalka shiinaha halkaas oo uu faahfaahin kaga bixin doono shirkii isbuucii hore uu la yeeshay madaxweynaha maraykanka donald trump kaasoo ka dhacay dalka singabur booqashada kim ee shiinaha oo laba maalin qaadan doonta ayaa noqonaysa tii saddexaad ee uu dalkaasi ku tago sannadkan ammaanka ayaa aad loo adkeeyay caasimadda beijin oo ay ku jiraan waddooyinka gala xarunta martida ee dadka madaxda shiinaha booqanaya ay ku qaabilaan halkaas afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda shiinaha geng juang ayaa warfidiyeenka u sheegay in beijin ay rajo ka qabto in booqashada kim ay xoojin doonto xiriirka labada dal si nabadgelyo ah iyo xasilloonina loogu soo dabaalo guud ahaanba gobolka shirkii isbuucii hore dhex maray kim iyo trump ayaa ahaa kii ugu horreeya noociisa ee dhex mara hogaamiye kuuriyada waqooyi ka socday iyo madaxweyne maraykan ah iyadoo labada hogaamiye ay isku raaceen in gacanka kuriya ay ka dhigaan meel ka madax bannaan hubka nukleerka
ciidamada dowladda yemen ee sacuudigu ay taageeraan ayaa maanta weerar culus ku qaaday garoonka diyaaradaha magaalada mucaaradku ay haystaan ee xudayda goobjoogayaal ayaa sheegay in weerarka la fuliyey ayadoo ciidamadu ay taageero ka helayaan duqeymo xoogan oo lala beegsaday fariisimaha mucaaradka xuutiyiintu ay ku leeyihiin garoonka toddobaadkii tegey ayaa isbahaysiga sacuudiga uu hogaamiyey waxa ay bilaabeen weerar cirka iyo gantaale ah oo ka dhan ah mucaaradka xuutiyiinta iiraan ay taageerto ayagoo isku dayaya in ay mucaaradka ka ceeriyaan magaalada xudayda oo ay maamulayeen labadii sano ee tagtay dekedda magaalada xudayda ayaa muhiim u ah dhaqaalaha dalka yemen waxaana laga soo dejiyaa toddobaatan boqolkiiba dhammaan badeecadaha dalkaasi yimaada sacuudiga ayaa ku eedeeyey xuutiyiintu inay dekeddaasi u adeegsadaan inay ka soo dejiyaan gantaalo kadibna ay ku weeraraan dhulka sacuudiga
cod maqal ah oo la sii daayay isniintii ayaa waxa uu kiciyey dareenka dad aad u badan kaasoo laga dheehanayay ilmo yar oo aan si aan kala joogsi lahayn ugu oynaya waalidkooda baryayna in aan la kala reebin iyaga iyo waalidkooda kadib markii ay qabteen ciidamada ilaalada xuduudda maraykanka ee dhinaca koonfur galbeed ee mexico codkan oo siddeed daqiiqa ayaa waxaa sii daayey probablika oo ah warbaahiye madax bannaan taasoo codka ka heshay qareen oo isaguna dad kale way isu gudbiyeen codka la duubay oo dareenka watay ayaa waxaa lagu sheegay inuu ahaa ilmo yar oo lix jira kana soo jeeda el salvador kaasoo mas-uuliyiinta maraykanka ka codsanaya in loogu yeero eedadiisa si ay uga soo saarto xarun lagu hayo dadka sida sharci darrada ee dalka maraykanka ku soo gala madaxweyne trump ayaa difaacay siyaasadda maamulkiisa ay ku kala reebayaan waalidka iyo carruurtooda ee kasoo gudbaya xadka mexico waxa uu sheegay in maraykanku aysan noqon doonin xero soo galooti iyo xarun dadka qaxootiga lagu hayo midna
hay-adda qaxootiga qaramada midoobay ayaa sheegtay in dadkii ugu badnaa abid oo gaaraya lixdan iyo sideed dhibic shan milyan oo qof lagu qasbay inay guryahooda ka qaxaan sannaddii tagtay sababo la xidhiidha dagaallo rabshado iyo dhibaateyn filipo grandi oo ka tirsan hay-adda u n h c r ayaa maanta wariyaasha ugu sheegay magaalada geneva in tirada qaxootiga dunida ee sanadkii laba kun toddobiyo toban ay saddex milyan ka badan tahay tii sannaddii laba kun lix iyo toban waxa uu sheegay in in ka badan lix iyo toban milyan oo qaxooti cusub ah la barikiciyey sannaddii tagtay sababo la xidhiidha dagaallo weli socda iyo xal weli loo la-yahay dagaalada oo cadaadis ku haya dadka rayidka grandi ayaa sheegay in saddex meelood laba meel dhammaan qaxootiga ah ay ka barakaceen dalal kooban oo ay ku jiraan afghanistan suuriya koonfur suudan iyo jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee kongo waxa uu sheegay inay ogaadeen in siddeetan iyo shan boqolkiiba dhammaan qaxootiga dunidu ay ka yimaadaan dalal sabool ah ama dhaqaale dhexaad ah taasi oo meesha ka saaraysa sheekada ah in tani ay tahay xasarad haysataa dalalka hodanka ah
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi ka dhegeysanaysan waa v o a
waxaa isgurayaa wakhtiga la qorsheeyey in ugu dambeyn ciidamada amisom ay uga baxaan dalka soomaaliya marka la gaaro sannadda laba kun iyo labaatan laakiin qaramada midoobay midooda afrika iyo dalalka deeqda bixiya ayaa bilihii u dambeeyey dib u eegis ku sameynayey suurtagalnimada ah in wakhtigaasi kooban in ammaanka lagu wareejiyo ciidamo soomaaliyeed oo tababaran oo qalabaysan ammaanka dalkoodana hanan karaa dowladda soomaaliyana waxay dhowr mar xaqiijisay in ay ku joogto qorshaha istraatiijiyaddan oo ay ammaanka kula wareegayso haatan waxaa magaalada muqdisho ka socda kulan ay soo qaban qaabisay hay-adda cilmi baarista ee heritage oo aqoon-yahano iyo marti sharaf kale ay ku falanqaynayaan arrinta suurtagalnimada ah in ciidamada soomaaliya ay la wareegaan ammaanka dalkooda jamaal axmed cismaan ayaa kulankaasi oo hadda socda ka wareystay madaxa hay-adda heritage cabdirashiid khaliif qadka telefoonka ee magaalada muqdisho ayuuna kula xidhiiray waad mahadsan tahay macadka heritage maxaa layii labadii biloodba mar baan waxaan qabanaa madalsha aragti wadaaga madal aan u bixinnay oo badanaa aan ugu yeerno dadka mawaadiicda qaar u dhuun daloola ama madaxda ah si ay bal fikra uga bixiyaan arrintaas maantana waxaan u madlannahay ama dadka u ballaminay in dawladdu ay sharaxdo waxa ay ugu yeertay qorshaha kala guurka oo ama transitional plan ay dhahaan oo amniga ku saabsan nuxurkiisuna yahay in amniga laga wareejiyo amison dalkan oo gacanta soomaalida kusoo wareego taasaan ugu yeernay inay sharaxaan xildhibaana howlahaas guddiyada amniga baarlamaan ku jira un yeernay madaxda dawladda oo amniga ka shaqeysaan u yeernay aqoon-yahanka iyo ganacsatada iyo shacabkana waa u yeernay si ayagona bal waxay amniga siday u arkaan iyo siday u dejiyeen inay ka hadlaan sharaxaan dadkuna ay tale iyo tilmaanba ka bixiyaan si arrintan ay la tahay waa gartay marka adinku ka heritage ahaan maxay idin la tahay xilligan horta anagu amniga hadda ka hor daraasaan kasoo saarnay labadii kun iyo shan iyo tobankii ballaaran oo amison aan ku fiirinay daraasadaasna waxaan nidhi amison wixii ay dadaal ficin kartay waa samaysay shabaabka iyaduna waa isku barbar dhaceen marka waxaa loo bahan yahay hadii la rabo dalkan amnigiisa in la sugo in ciidan soomaaliyeed oo taya leh oo tababaran oo lagu dhan yahay la sameeyo kaasna wixii ay u baahan yihiin iyo taageera ama dawladda soomaaliyeed ha noqoto iyo kuwa gobolada ama adduunka ha noqoto la siiyo marka anagu taasaan aaminsaneyn in amniga soomaaliya ay soomaali un xasilin karto dowladdan iyo maal goboleedyaduna waa iyagii shirar badan ilaa shirkii london may labadii kun iyo todobiyo tobankii ilaa hadda kii u dambeeyay baydhabo ay ku arrimaha amniga iyo qorshe soomaaliyeed ay ay ka hadlahayeen haddana haddii hal sano iyo bar ku dhawaabay dawladdu jirtaa xamar waxaa moodaa dadaalo badan iyo xoogaa maaragtay arrinta in xoogaa yar ayaamahan xamar xoogaa dadku ay neefsadeen inkastoo jeeskii aada loo xirxiray laakiin gobolada hadda wax hadda magaalo cusub oo la xoreeyey waxaas ma jiraan marka bal inay qorshahan sharxaan oo maarata magaalooyin badanna waa waa go-doonsan yihiin gobolada laftigooda waxay leeyihin amar goboleedyaan hayo dadkii boqolkiiba sagaashan inaga tabada gacanta ku hayneen qorshahan hadda ay hayaan oo gacanta sheegeen inay ku hayaanna ama isla afkarteenna waa qorsho ay is suran yihiin dowladda dhexe iyo kuwa goboleedyadu muddo badanna hadal baa la waday iyo kale eed sheegasho marka hadda in bal fulintii sidii wax loo fulinayo dalkan amnigiisa loo sugahayo dowladdii hadda laba sano ku dhawaad bi waktigeedii ka ka qaadatay ama sanad iyo barba dheh inta hartay say waxyeelhayaan inay sharaxaan dadkuna ay dad badan xoogaala u yeernaye waxay ku saxsan yihiin iyo waxay ismootiyeenna la dareensiiyo marka afkaar wadaagaas ayaanu madaxda qaranka u yeernay intii noo timaada iyo dooda shacabka dhex maraysaan qaban doona insha allah wixii kasoo baxana waa sugi doonaa maanta marka la eego shirkii ugu dambeeyey ee dowladda soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada ay baydhabo isugu yimaadeen waxyaabii laga hadlayay amniga ayaa ku jiray sida adiguna aad ka dhawaajisay marar badan waa laga hadlay arrimaha amniga marka ma kuu muuqataa in xilligan soomaaliya ay diyaar u tahay ama ay u diyaar garoobayso ugu yaraan inay ciidamada kale ee afrikaanka ee waddanka jooga muddada dhowr iyo tobanka sana ay kala wareegaan amniga guud ahaanba arrintaas soomaalidu way ku khasban tahay amniga inay amni haddii amison inbay awoodaa inay hubkanto iyo ciidan meelaha waaweyn deked iyo airboor iyo meelo madax degan tahay baarlamaan iyo xoogaa nafis la siiyo laakiin dalkan cidda xoreysa amni ku sugi karta waa soomaali meelo hadda soomaali ay amni ku sugaanna waa jiraayo sida hadda gobolada qaarkood puntland oo kale ama somalilan xataa laftigeeda soomaali unbaa amnigeeda labaatan sano ka badan haysatay marka soomaaliduna hadday danteeda usoo jeensato amniga way sugi karta sida hadda meelo kala duwanba hadda somalilan puntland ba amnigooda ay sugteen amisona hadda waa badaashay lacagtiina waa laga jarjaray inay baxdo waa iska rabaan toban sana hawshaan ku qaadatay marka taasna hadda amison waa u diyaar khasabna aha hal mar inay labaatan iyo saddexda kun oo ciidan baxaane waxaa dhici karta soomaalida in maaragtay hadda meel lagu wareejin karo markii uun soomaali amni ay ku midaysan tahay ilaa degmadii ilaa shacabkii ilaa dowladdii ilaa maamul goboleedkii waxaa laisla ogol yahay laguna wada qanacsan yahay loo dhaqaaqana waxaan isleenahay waa marka loo sii dhawaaday in soomaalidu amnigeeda ay ay gacanta ku qabsato wax fududta ma ahan oo hadda wax toban kii sano ugu dambeeyey ilaa dowladdii cabdullaahi yuusuf ilaa hadda wax la samayn waayey hadda macnaha hal mar sida lagu samayn karana laftigeedu waa wax in la fahmo loo baahan yahay marka qob wakti bay qaadanaysaa waana lagu khasban yahay amisonna inay baxdo hadda kun ama laba la baxdo way waa waa lagu heshiiyey soomaaliduna talaan hayna waxbaan isku darsanay wixii loo baahan yahay ma caddeynay marka waxaas inay maanta soo bandhigaan ma ka sugayna taasay ku hayeen marka waa waa arrin laguna khasban yahay in loo dhaqaaqana lagu khasban yahay waktigeedana la gaaray kaasi waxa uu ahaa cabdirashiid khaliif madaxa hay-adda heritage oo qadka taleefonka ee magaalada muqdisho ugu waramayey waryahayaga jamaal axmed cusmaan
magaalada oslo ee waddanka norway waxaa maanta si rasmi ah uga furmay shirka madasha oslo ee looga hadlayo dejinta xasradaha caalamka shirkan ayaa waxaa wadajir u furay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre xogeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka norway oo shirkan matagelinaya waryaha v o a london ridwaan xaaji cabdiweli ayaa khadka telefoonka kula xiriiray baashe maxamed muuse oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada oslo waxaana uu wax ka weydiiyey shirkaasi maanta ka furmayay magaaladaasi shirkani runtii waa shir sanadla ah oo sanadkiiba mar dhaca waxaana lagaga hadlaa wadamada qulquladaha iyo xasaaraduhu ay ka jiraan had iyo jeer lagu magacaabo dunida saddexaad iyo sidii xal loogu heli lahaa sanadkan runtii waxaa kasoo gelaya waxaa kasoo qayb galay guddoomiyaha jamciyadda qurumaha ka dhexaysa soomaaliyana qayb bay ka tahay waxaa annaga si gaara noo farxad geliyay haddaan nahay jaaliyadda soomaaliyada reer norway in uu ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo ah xubin ka ahaan jiray ama kana ah weli jaaliyadda soomaaliyada norway uu kasoo qayb gelayo wuxuuna ka mid yahay shir guddoonka ururka ayuu ka mid yahay shir guddoonka shirka ayuu ka mid yahay marka runtii waa shir hore u dhici jiray waxaanu la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee norway ayuu la kulmay oo ay runtii dee waxyaalo kala duwan oo dhinaca horumarka iyo ka wada hadleen waxaa runtii su-aalihii taa ka daawanayay ee dhinaca barta baraha bulshada ee ra-iisul wasaaraha la weydiiyey ka mid ahaa arrimo ku saabsan dhinaca integrationka iyo shacabka soomaalida halkan reer norway dadka degan carruurta lagu celiyo dalka oo had iyo jeer la sheego ama la sheegayba ama carruurtii ay sheegeen in dhibaato loo geysto iyo waxyaalo la mida ayaa la weydiiyey waayahay waa u soo noqon doonaa arrintaas ku saabsan norway iyo soomaalida degan laakiin marka la eego shirkan waa shir si gaara looga hadlayo dalalka xasaraduhu ay ka jiraan iyo sida ugu habboon ee looga hortegi karo soomaaliyana dalalkaas ayay ka mid tahay inkastoo shirka weli uu socdo haddana maxaa marka la eego soomaaliya is leedahay si gaara ayaa diiradda loo saari doonaa waxaan rajaynayaa haddii ilaahay idmo shirku horta waa shir xidhan waxaan aada u rajaynayaa in diiradda la saari doono bal dhinaca maaragtay dee security-ga ama nabadgelyada marka hore xasiloonida dalka in xoogga la saari doono ra-iisul wasaarena wuxuu ka mid yahay guddiga hoggaanka jerinka marka waxaan jeclahay in arrintaas laga aada looga hadli doono horumarinta iyo nabadgelyada waayo norway runtii qayb bay ka qaadataa hadday tahay dhinaca dhaqaalaha iyo horumarinta waxay kale oo iyana xoog saartaa oon jecelahay in la eegi doono bal sidii madaxtooyada ama xafiiska ra-iisul wasaaraha ay u heli lahaayeen modeel ah inay u dhigmaan norway oo kale habkay u shaqeeyaan hab u dhow inay u shaqeeyaan oo hore wafdiyo horaa noogu yimi oo arrintaa baadhayo dhalinyaro waxbaratay ah ra-iisul wasaaraha socdaalkiisa waxaa ku weheliya wasiirka maaliyadda mudane bayle iyo dhalinyaro kale oo xoghaynta ah marka runtii waxaan rajaynayaa haddii ilaha idmo in arrintaa dhinaca horumarinta iyo dhaqaalaha waxaa in la saari doono xoogga iyo annaga reer norway ahaan ayaamahan waxyaalahan aada u qiimayna waxaa ka mid a abaaraha aan istaagayna soo noqnoqda ee dhibaatada u keenaya dalka u keenay soomaaliya iyo shacabka intaa iyagana waxna lagala qabto iyo si dalka dib infrastructureka loogu dhisi lahaa ay norwayna uga soo bixi lahayd waa gartay arrinta ku saabsan soomaalida iyo inaanay weli bulshadii sidii loo baahna aanay u dhexgelin iyo waxyaabaha aad aad haddaay ka dhawaajisay miyaa laga wada hadlay iyaga may runtii waa arrin baa jirta beryahanba culays badan runtii nagu haysay kadib markii telefishinka qaranka norway ay soo waraysteen caruur ama dhalinyaro carruur soomaaliyeed oo dalkii hooye ku nool oo markaa iyaga jirdil lagu sameeyey oo taasina ay maaragtay abuurtay dhinaca tenshanka meedyada uu aada kor ugu kacay marka taas waxaan maanta dhegaystay in ra-iisul wasaaraha isagoo la taagnaa wasiirka arrimaha dibadda norway su-aal laga weydiiyey arrimaha dugsiyada dhaqan celiska ah ee aan runtii xidhiir badan la lahayn islaamka dhibku wuxuu ka taagan yahay qur-aan iskuule qur-aan schools baa la yidhi ayaa lagu magacaabaa hanumeedyada isku fahmi la-anahay waxa weeye qur-aan iskuullada ama dugsiyada qur-aanka ama arday qur-aanku waa wax ka duwan goobahan iminka la samaystay ee dhaqan celinta loo bixiyey oo business ah oo dadka runtii lagu majal habaabiyo carruurna dhibaatooyin loogu soo geystay markaa ra-iisul wasaaruhu si cad ayuu uga hadlay waxaanuu yidhi ilmo soomaaliyeed ama norway ha joogo ama ha jooga soomaaliya lama ciqaabi doono arrintaana baadhitaan baanu ku samaynayna waa gartay marka ma la filayaa in ra-iisul wasaaraha uu la kulmo jaaliyadda ha ra-iisul wasaaruhu haddii ilaahay idmo ra-iisul wasaaraha anigu iyo xasan cali kheyrabe runtii waxaanu nahay aasaasayaashii aasaasay ururka ardada soomaaliyeed oo la yidhaaho s s f somali student association haddaba shirkaas shir ayuu waxaa soo qaban qaabinaya maa waxaa soo qaban qaabanaya maalinta arbacada shanta galabnimo meel galbeedka magaalada ku taal hodheel weynoleaton halkaasoo ilaa sideed boqol oo qof iman karaan ayaa ururka ardada soomaaliyeed ee norway soo qaanqaabinaya ra-iisul wasaaruhu halkaas ayuu khudbad ka jeedin doonaa su-aalahana kaga jawaabi doonaa wuxuuna joogi doonaa muddo udhexaysa ilaa saddex ilaa afar saacadood ayuu noo imanaya waxaana mas-uulka ururka ardada soomaaliyeed ee norway oo ka mid ahaa aasaasayaashii iyo hogaamiyeyaashii ra-iisul wasaare xasan xasan cali khayre kaasi waxa uu ahaa baashe maxamed muuse oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka magaalada oslo magaaladaas oo martigelinaysa shir looga hadlayo arrimaha xasradaha caalamka ee soomaaliyana ay ka qaybgelayso iyo qaramada midoobey ayaa waxa uu la hadlayay baashe wariyaha v o a london ridwaan xaaji cabdiweli dhinaca kalena shirkan ayaa kusoo beegmaya iyadoo hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan qaxootiga ee u n h c r ay soo saartay warbixinteedii sanadlaha ahayd ee arrimaha barakacyaasha dunida u n h c r ayaa sheegtay in tirada dadka ay dagaaladu ku qasbeen inay guryahooda ka barakacaan dhibaatooyinka loo geysto iyo guud ahaan rabshadaha hubaysan ee ka dhanka ah ay gaareen heer aan hore loo arag sanadkii lasoo dhaafay ee ilaa milyan oo qof ayaa lagu dhibaateeyey dalalka ay ku nool yihiin wariyaha v o eda uga soo warantaa dalka switzerland lisa shlin ayaa warbixintan ka soo dirtay jeneva waxaana warbixintan inoo soo koobaya ibraahim xasan daandurey sanadkii lasoo dhaafay ayaa tirada dadka qasabka loo barkiciyey ay ka badan tahay saddex milyan sanadkii ku horreeyey hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa waxay sheegtay in dhibaatooyinka ugu daran ee korarkan tirada qaxootiga ay ku jiraan ku dhowaad toddoba boqol oo kun oo qaxootiga rohinga ah oo u soo tallaabay dalka bangaladesh iyagoo ka soo cararay colaadda dagaalka sii kordhaya ee suudaanta koonfureed jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo iyo xaaladaha ka sii daraya ee venezuela madaxa hay-adda qaxootiga filibo garandio ayaa wuxuu sheegay in boqolkiiba siddeetan iyo shan qaxootiga ay yihiin sabool xaaladoodu aada u liidato iyagoo dalalka soo korayana ay la daala dhacayaan lana halgamayaan siday u daryeeli lahaayeen dadkaasi
aragtida dalal badan ay qabaan ee ah in shiddada iyo dhibaatada dadka qaxootiga ah haysata ay tahay mid saaran dunida qaniga ah ayaan sidaasi ahayn waxaana shiddadu ay tahay mid haysata badi dalalka faqiirka ah oo sii soconaysa iyadoo qaxootiga ay ka tegayaan dalal sabool ah ayna aadayaan dalal kale oo saboola qaarna ayba yihiin barakacayaal people from poor countries moving to poor countries or staying within their country but as displaced xog ayaa muujinaysa in saddex meelood oo laba qaxootiga adduunka ay ka yimaadeen shan dal oo ay ugu horreyso suuriya waxaana soo raaca dalalka soomaaliya suudaanta koonfureed afghanistan iyo mayanmar warbixintu waxay sheegaysaa in dalka lebnaan uu martigeliyo qaxooti aad u tiro badan laakiin dalka turkiga ayaa isaguna afar sannadood oo isxiga hoy u noqday qaxootigii ugu badnaa dunida oo ka badan saddex milyan oo qaxooti ah oo badankood ka yimid suuriya hay-adda qaramada midoobey ugu qaabilsan qaxootiga ayaa waxay sheegtay in afartan boqolkiiba ay hoos u dhacday sanadkii lasoo dhaafay tirada qaxootiga ay dalalku doonayeen inay u ogolaadaan inay dibudejin u sameeyaan qaxootigaasi
kaasi waxa uu ahaa ibraahim xasan daanduri oo nala socodsiinaya warbixintii liisa shilin ee ka soo dirtay magaalada geneva
horaantii sanadkii ii ciidamada soomaaliya waxay gudaha ugu jireen waxay gudaha ugu jireen weerarkoodii ay hore ugu sii socdeen etoobiya dhinaca kale dowladda etoobiya oo ay taageerayaan xulafada ruushka kuba yeman iyo waddamo kale waxay weeraro ku qaadayeen fadhiisimada safka hore ay ku leeyihiin ciidamada ciidamada cirka ee etoobiya ayaa duqeeyey saldhig ku yaala meel ku dhow jigjiga iyagoo waxyeelo culus gaarsiiyey ciidanka iyo taangiyo ay soomaaliya lahayd intii uu dagaalkan socday waxaa dhacay fal ay saraakiisha sare ee ciidamada dowladda soomaaliya ku khaarijiyeen askartii ugu badneyd ee soomaaliya oo hal meel lagu wada dilo waa mowduuca barnaamijka galka baarista waxaa inoo haya haaruun macruuf
iyadoo meel xasaasiya uu marayo dagaalkii ciidamada soomaaliya ay kaga jireen dhulkii soomaali galbeed haatanna loo yaqaano gobolka ismaamulka soomaalida etoobiya ayaa taliyaashii ciidamada ee soomaaliya waxay ku dhaqaaqeen tallaabo aan hore loo arag oo ahayd inay khaarijiyaan tiro badan oo ka tirsan ciidamada milatariga taariikhyahanno iyo dad kale oo xogogaal ah waxay ii sheegeen in tirada saxda ah ee dhimatay ay ahayd siddeetan iyo saddex dhinaca kalese waxaa la ysku waafaqsan yahay in dilkaasi uu dhacay kana dhacay meel u dhow degaanka garab case oo aan ka fogayn magaalada jigjiga qaar ka mid a saraakiisha xilligaasi joogtay iyo qoraallada laga sameeyeyba waxay muujinayaan in dilkani uu dhacay horaantii bishii maarso sannadkii kuyoaaqotodobaataniyosiddeedii jenaraal maxamed nuur galaal waxa uu xilligaasi ka mid ahaa saraakiisha ciidanka soomaalida ee hogaaminaya howlgallada waxa uu sheegay in dabayaaqadii bishii janaayo laga soo bedelay furinta horee dagaalka laguna soo celiyey magaalada muqdisho laakiin waxa uu haddana la socday dhacdadaasi iyo sidaa u dhacday waxaana uu ii sheegay in ciidamada la dili doono loo soo xulay qaab khiyaano ku jirto qaar baa ciidamada taliya frontigaas ciidamadii ku jiray fronta jigjiga jinaxsanaya ilaa iyo dhinacaas jigjiga ku jiray ayaa telegram looga diray hargeysa looga diray anagu ma aqaanin saxeexay ma ma salxaan baa saxeexa oo taliyakayba ahaa ma sabantar baa saxeexay oo ahaa wasiirkii gaashaandhigga magela saxeexay oo ahaa arbaandoynihii ciidamada saddexdu waa meeshay joogeen telegram saasaa loo diray ayaa la diray oo laleeyahay ragga ragga ugu geesisan oo ugu wadanaysan oo ugu maaragtay dishibliinka fiican soo qora waa la dallacsiinayaa dees waa la soo qoray iyagu awal tirama hore ma ayan cayimin sideetan iyo saddex bay noqdeen wixii taliyayaashii ay soo qoreen oo garaado kasta leh yacni oo saraakiil xigeen oo ah oon saraakiil ku jirin dhinac baa lagala maraacay mashiinkaa lagala raacay badnaa cad meelay u cararaana male finish halkaasaa sideetan iyo saddexdiiba lagu dilay dallacadii sidaas ayay noqotay sababtu maxay ahayd sababta ayagaa og laakiin waxaan maaragtay aan dareensanahay aan dareensanahay fikradaas inay maxamed siyaad ka socotay isaguna inuu maaragtay markii maaragtay dagaalkii soo cuslaado oo dee midowgii sovieti waasow baxti oo dhan ay meeshii soo faraysatay ayaa midha la iska dhaadhiciyay ciidankaasoo soo jaba hadduu soo noqdo maxamed siyaad inuu iska dhaadhiciyaan umalaynaya hadduu soo noqdo meesha waa kaa waa ku inqiraadaya waa ku eryayaan meesha lagaa qaadaya
korneyl maxamed ibraahim guuber waxa uu ahaa abbaanduulaha taliska madaaficda goobta waxa uu ii sheegay in dilkaasi uu qayb ka ahaa minjaxaabin ku socota ciidanka waxa uu isagu goobjoog u ahaa qaar ka mid ah amarada la bixiyey oo u arkayey inay ahaayeen kuwo halis gelinaya nafta askarta soomaaliyeed iyo istaraatiijiyadii dagaalka waxa uu aaminsan yahay in boqongoynta lagu sameeyey ciidanka iyo dilka ay isla xidhiireen ayna qayb ka ahaayeen shirqool hoose oo loo maleegaya ciidanka soomaalida
qorshe naga qarsoon haddii aniga aan rasaas ku weydiistay oo aad rasaas la-aan i dhigtay oo aan raashiin ku weydiistay oo aad raashiin la-aan i dhigtay ciidankii ma adiga taliyaa ahaa jibiyey oo aaggan hogaaminaya oo waday mise anaa jibiyey adaa jibiyey war madfaca see meesha looga qaadaya baabuurkan see looga wadanaya laakiin sabotage ma garan markaa iyada okay gadaal baan ka gartay niyo waayahy minjaxaabinta dadka mas-uulka ka ah miyaad ka hadli kartaa minjaxaabinta dadka mas-uulka kaa waa dadka naga sarreeyey oo na xukumay oo ay ka mid yihiin haddee markaas yaa na xukumay anaga cid ka maqneed ma jiro ciraa joogay galaal baa joogay waxaa joogay mataqaanaa samatar laakiin hebel kuma dhanayo hebel aan dhiibi amarkan kuma dhihi karo waxaa laga yaabaa ayaga dhexdooda inay iska warqabin waxaa laga yaabaa gacan kale oo ka baxsan oo saraakiisha sarsare oo hoggaanka dagaalka waday in laisku xirnaa oo la raba in ciidankan uu jaba la fashilmo dagaalkaan raalli laga ahayn laakiin dhallinyaradan oo junior officerka kabtanada iyo mijirada iyo saraakiisha waaweyn qaarkood rootigaan liisoo diraaya arrintaa lama socdaan gaashaanla sare daa'uud cabdulle waxa uu ahaa madaxa kabka ama dayactirka baabuurta waxaana uu taliyo ka ahaa qayb lagu magacaabo baadham three waxa uu xilligii dilkani uu dhacayay uu ku sugnaa degmada galaalshe waxaase uu ka mid ahaa saraakiishii diidda inay qayb ka noqdaan inqilaabka la sheegay inay ka shaqaynayeen saraakiisha ciidamada qaarkood waxa uu isagu si toosa farta ugu fiiqay oo uu dilka askartaasi la xiriiriyey saraakiishii hoosta ka qorshaynaysa inqilaabka gaar ahaanna gaashaanla sare maxamuud sheekh cusmaan ciro oo ahaa taliyihii kulmiska jigjiga arrintaas waxaa hogaaminayay oo aas-aaskeeda iyo hoggaankeedaba lahay ninka ciro la yidhaha laakiin waa lagu waa lala aqbalay ma garat waxaa jirto mahmah oo oo russian ah oo la yidhaaho kacaanka waxaa dila kacaan diid wuxuuna ku dilaa gacanta kacaanka nin haddaan kuu dilciyo ninka wadanigaa waxaa dila wadani xume wuxuuna ku dilaa gacanta wadaniga marka taasay aheeday dawladda waa lagu dilay laakiin waxaa lahay dilka ninkaan kuu sheegay kabacdina dilku soo dhacay dilka dee wuxuu dhacay waa la iskugu yimid goorbarqa beebeeyaal iyo waxbaa lagu wareejiyey waa la rigeeyey kala baxaa la yidhi hal tilaab horay gadaal waa kow laba kow laba kow labao kale kowna waa la dilay labana waa la dhaafo saas waxu dhacay dadka qaar baa ku dooda askartaa sababta loo dilay inay tahay furintii ay ka soo baxeen waxay sheegaan in markii dilkaasu dhacay kabacdi askartii ay ku laabteen furinta intii noolaatay fikradaas ma qabin annaga aniga xataa waxaan ka mid ahay dad toobasho lagu xukumay oo badbaaday laakiin oo nimankii catiir iyo sufurdhaare iyo ma garatay dayib iyo oo hargeyso lagu dili jiray ayaan la xukumnay oo inqilaabka diiday marka aniga naftaydu dadkaas inqilaabka diiday oo ayaan ka mid ahay ana aniga iyo wax lamid ahna ka badbaadnay ma garatay marka jawigu jawi iska kacsan oo ahay
haddaba ciidankaasi la laayay ma waxaa dilkooda amray hoggaankii ugu sarreeyey ee waddanka sida ay ku doodayaan saraakiisha qaarkood mise dhagartu waxa ay ku ekayd saraakiisha hoose oo iyagu go'aanka qaatay sababta loo dilayse ma waxay ahayd in hoos loo dhigo niyadda ciidanka soomaalida mise waxaa looga dan lahaa inuu soo dedejiyo afgambi milatari oo saraakiisha qaarkood qorshaynayeen mise waxay ahayd shirqool ay ka dambeeyeen midowda soofiyeti oo galaangal badan ku lahaa ciidamada soomaalida dhismaha iyo tababarkoodana qayb ka soo qaatay gaashaanla sare cabdi salaad cali waxa uu ahaa madaxa hoggaanka sahanka ee ciidamada soomaaliya balse xilliga dagaalka uu socday waxa uu ahaa abbaanduulaha kulmiska jigjiga oo ahaa kan jiiddiisa uu ka dhacay dilku gaashaanla sare cabdi salaad cali waxa uu ku sugnaa goobta uu ka dhacay dilkaasi ee duleedka garab case xogta uu bixinayaa qayb ahaan waa ay ka duwan tahay tan ay bixiyeen saraakiisha kale aan ku waraystay barnaamijkan waxa uu leeyahay amarka waxaa bixiyey wasiirkii gaashaandhigga ee xilligaasi jenaraal maxamed cali samater adeersidan wixidaan waxay ahayd sidaa intaan ka hooseysto ilaahayna hanagu toojiyo khaladana hanaga diyo jinjigo ayaan joognay marka maalinta arrintaas aada iweydiisay dhici doonto ciidamo badan baa yani ka soo baxay difaacyadii hore askaro badan baa iska soo hadqanay magaalada jigjiga soo galay markaasna waxaa nala joogay wasiirkii gaashaandhiga iyo tiim la socda maxamed cali samantar marka maadaama ciidamadaas amar la-aan ay difaacyadii ka soo baxeen subaxdii waa la fayliyey waxaa lagu fayliyey meeshii taangiyada etoobiya xarunta u ahaan jiray buurta yar lahayd halkaas ayaa lagu fayliyey garab case markii la fayliyey ciidan doora bay noqdeen oo ilaa laba kun iyo boqolaal beer boqolaalkaas waa khaldi karaa laakiin labada kun waa hubaa boqolaalku laba boqol iyo jatobay baan filayaa inay qiyaastayda hadda aday ahaayeen dabadeedna amar baa la baxshay siirkii gaashaandhigi go-aan buu qaatay ciidamadaana amar la-aan bay soo baxeen difaacaadkii lagu ogaa ka soo baxeen marka amar buu baxshay wuxuu yiri saftay ku jiraan ciidamadii saraakiishoodu qolo walba saraakiishoodu way hortaagan tahay ku wixii soo baxay marka amar buu baxshay wuxuu yiri sida koob ha lagu sameeyo kow laba saddexa laga bilaabo lambarka soddonaad qof kastoo noqda xagga ha loo saaro sodonkaas ku kuwa kale inuu dasi u noqdo tusaale u noqdaa looga jeedaayo dambi gaara oo iyagu lamba soddon gooni u galay ma jirin wixii soddon noqday goomaa loo saaray ciidan adigu toddobaataneeya ah qiyaasayda hadda anigu kow laba gooti ma dhihin meeshase waa jiro wixii ciidan toddobaataneeyaah oo soddonkaas lagu soo saaray waa gooni loo saaray dabadeedna ciidamo koofiyada cata iyo baabuuro qoryo saaran yihiin baa dhinacyada laga dhigay amar baa la baxshay ciidamadii koofiyada cata waxaa layihi ku fura rasaas baa lagu furay ciidankaas dabadeed waxaa maqlay hal qof baa ka baxay oo buurta dhinaceeda kale ka dhacay marka amarka toogashada ma maxamed cali samatar buu ku ekaa mise madaxweynahana wuu la socday hadda wada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku mar walba de xiriirkoodu joogtu ahaa kolley waa kala war qaadanayeen laakiin anigu hade madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen anigu sarkaal caadigaan iska ahaayo markay wada hadlayaa badanaaba goobsoo kalaanu noqon jirin caadi maana ahayn hataa waxaa joogay nin golaha saraada meesha joogay magaalada markaa joogay oo hadda iyagoo dhan waa naga hooseeyaana ilaahay ha u naxariiste cabdirasaaq maxamuud abubakar la oran jiray isagaa wakiilka golaha sare ee jigjiga ahaa laakiin hadde markaas waxaa toogashadu daasha iyo waxaas nalama u joogin arrin ciidan bay iska ahayd isaguu markaa politician camal buu u joogay ahaan siyaasad ahaan buu u joogay arrinta ku saabsan waa laydin dallacsiinayaaye sargaalka idinku wana askarta idinku wanaagsan soo saara arrintaas hadalkaasoo kale waxa igu yidhi ninka la yidhaahdo genaraal galaal waxaad leedahay ma jirin arrintaasi anigu waxaan leeyahay arrintaas waxba kama jiraan galaal markaas iyada waktigaasna ciidanka waaba ka wareegayo isagoo awalna markii hore diris dhabu ahaayo wajhadan ma ahayn wuxuu ka dhibaatadu ka dhacday markii dambena oo hawshaanu dhacaysana xamar buula jiray oo hawl waxaaba loo diyaarinayo wasiirka hawlaha guud inuu noqdo baaba loo diyaarinayo marka arrintaas wax ka jiraa ma jiraan aniga abaanduulihii furuntigaas markaa ahaa ninka iiga sarreeyeena ciru ahaa marka haddii amarkaasu jiro annaguna soo mari lahaa hadduu madaxda sare ka yimaado annagana nagama bixin amarkaas iyo furuntiga iyaga amarkaasu kama bixin namana soo marin gaashaanla sare cabdi salaad cali waxaa sidoo kale uu ii sheegay in gaashaanla sare maxamuud sheekh cusmaan ciro uusan doonaynin xilligaasi inuu ciidanku fashilmo aniga waxay ila tahay waxay iga qarsoon hadda waa iga qarsoon yihiin oo wixii aana ogeyn rabbi baa wax walba og anigu wax walba oge maahi laakiin intaan u warhayo ninkaas inuu wax damacsanaa waa suuragal waana u badan tahay laakiin misana ciidanku inuu fashilo meesha dhibaato ka dhacdo inuu ka shaqaynaya anigu u malaynmayo sababtu waxay tahay ciidanku hadduu guuldaraysto guuldarrada koowaad isagaa yeelanaya mas-uuliyadeedana isagaa qaadaya isagaana madax ka ahaa isagaana maxkamad lagu saari lahaa si raggii kale oo la eedeeyey maxkamadda loo saaray oo loogu fuliyey toogasho taasoo kaleu mudan lahaa marka taa waxaan ka leeyahay anigu ma aaminsanin inay sidaa tahay ku-xigeenkiisiina waan ahaa haddaan duulihii meesha ayaan ahaa waxaan anigoo ku-xigeenkiisa ogaan waayeyna kuwo kaleo meelo kale joogay ama xamar joogay ama furuntiyaal kala joogay waxaan malaynayaa inayan ogaan karin rogogaanama noqon karin anigu intaasaan ka leeyahay laakiinse gaashaanla sare maxamed ibraahim guuber waxa uu leeyahay waxba kama jiraan in askarta la laayay si bakhtiyaa nasiib ah lagu soo xulay nin maanta maxkamad lagu soo istaajin kara oo la dhihi kara hebelaa ka dambeeye ma jiro laakiin waxaa noo muuqata in arrinta tan sabotage ay ahe ciro iyo in la halmaashana ay ka dambeeyeen samatar doonta oo fuuli duleelin maayo maxamed siyaa doonta oo fuuli duleelin maayo ciidankan inuu kala carara kala yaaca muraal xumo imaada ayaa dadkaa loo laayay saraakiishaana loo laayay ninna mataqaanaa se samatar oo udhiibaa sow maxamed siyaad u dhiibaya see mataqaanaa yani maaragt annagaan annaga waxbaba maanan ogeyn iska dhaaf joobaniyan iska een dhalinyare waxbaba aan la socon laakiin nooy abyaamo beensa hato markaan soo baxnay oo aan cagaha dhulka dhignay ayaa la fikiray oo la yidhi war say ku dhacday arrintaas arrintaas sobataaj baya waxaan ku soo dul istaajiyey inta aniga sobataaj liigu sameeyey oo guur laleeyahay in lig mataqaana diyaaradii garaacda oo hub lii diidaa baabuurta liiga liiga wadanaayo
haddaba ma loo baahan yahay in saraakiisha dowladda soomaaliya ee xilligan joogta ama dowlad kale oo mustaqbalka dhalan doontaba ay mar uun aqoonsato dilkaasi loo geystay askarta soomaalida ah sida ka muuqata macluumaadka ay bixiyeen saraakiisha lagu waraystay barnaamijkani waxaa muuqata in askartaasi la laayay ugu yaraan ay ku jireen kuwo badan oo aan dembi lahayn waa haddii la raaco aragtida ku doodaysa in si bakhtiyaa nasiib ah loo soo xulay haddii la tixgeliyo aragtida taasi ka soo horjeedana dhammaantood waxay ahaayeen dad aan gelin wax dembi ah haddaba ma tahay in dowladda soomaaliya ay eheladii dadkaasi raaligelin iyo magdhowba ka siiso askartii lagu laayey duleedka garabcase gaashaanla sare guuber waxa uu leeyahay falkaasi waxa uu ahaa dembi waxaana isaga iyo gaashaanla sare daa'uud cabdulaahi isku raacsan yihiin in magdhow iyo raaligelinba laga bixiyo nacam crime waa waa crime dad la laayy macandare loo laayy ciidan ahaa in lagu fushada dan lalahaa waan ayaga dembi gelin waayo ciidanka haddii la laayo shaki baa dhacaya waa la kala tegayaa saraakiil ciidamo dagaalamay oo bilada mataqaanaa yani maaragt qalin awataga ku jiri dadkaan la laayay waa saysan dambi weeyaan taana daliilkeeda harun waxaa ku eh afartan cashe kadib cere waa la toogtay sagaalka abril oo dhacay mataqaana maxaan ku yidhahdaa inqilaabka ayaa la sameeyey isla markii waa duulay mataqaana ciidankii waqooyi oo qasan oo kala daadsan oo saraakiil la laayay oo askar la laayay oo aan liis aaminaynin oo nin walba mataqaanaa yani maaragt mas-uuladiisa ay u xiran tahay ayuu xamar ka degay sagaalka abril oo ku dhuftay sewa sideeda kiarskus waayel waa anagoonan ciyaaraynin baa nin laga sheegay way marka in la magdhabo oo la xasuusto way mudan yihiin aaday u mudan yihiin magacyadooda derbiga lagu taxa milita inyota la yidhaahda dadkii ay ka geeriyoodeen wixii maaragtay la gartana laga siiya harun waa mudan yihiin dilka askartaasi waxaa daba socotay khaarajin loo geystay qaar ka mid ahaa saraakiishii sare ee ciidanka soomaalida waxaana ka mid ahaa saraakiisha la laayey axmed maxamed canshuur oo ahaa taliyo guuto muuse muumin meydel oo ahaa taliyihii ciidamada madaaficda goobta iyo taliyayaal kale oo ay ka mid ahaayeen yaasiin nuur gurxan maxamed soomaali cabdi faarax cali iyo juuni sagaalkii bishii maarso kun sagaal boqol iyo toddobaatan iyo sideeddii madaxweynihii soomaaliya maxamed siyaad barre waxa uu ku dhawaaqay in dhammaan ciidamada dowladda soomaaliya ay ka soo baxeen dhulkii soomaali galbeed bil kadibna sagaalkii bishii abril kun sagaal boqol iyo toddobaatan iyo siddeeddii waxaa afgembi dhicisoobe sameeyey saraakiil ay hogaaminayeen gaashaanla sare maxamuud sheekh cusmaan ciro iyo gaashaanla sare cabdulaahi yuusuf axmed cabdulaahi yuusuf axmed waxa uu ku qoray buuggiisa in afgembigaasi uu qorshaysnaa inuu dhaco labiyo tobanka bishii abril oo ku beegnayd maalinta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed balse uu soo hormariyey gaashaanla sare maxamuud sheekh cusmaan ciro kadib markii afgembigaasi uu dhicisoobay waxaa la qabtay labaatameeyo saraakiil ah kuwaasi oo markii dambena la khaarijiyey
haarun macruuf ayaa inala socodsiinayay barnaamijkaasi galka baarista halka ad ka dhegaysanayseen waa v o a markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan doodii gaabneed waxaa soo jeedinayaa yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno booqashada dhowaan uu ku tegay ra-iisul wasaaraha cusub ee waddanka etoobiya abiy axmed ayaa dadka soomaalidu waxa ay aad u soo dhowaynayaan qaybo ka midii heshiiska kumeelgaarka ee haatan dhex maray labada dhinac iyo siyaabaha maalgashiga loogu samaynayo soomaaliya oo dowladda haatan jirta ay aad ugu dadaalayso sidii loo dhisi lahaa kaabayaal dhaqaale oo muhiima oo iska kaashadaan waddamada dariska labadaraadle etoobiya halka dadka soomaalida qaar ka midii ay shaki ka muujinayaan islamarkaana ay dareemayaan inay arrin nabadgelyo darro ay keeni karto maadaama soomaaliya aan ammaankeedu sugnayn islamarkaana ciidamo shisheeye ay joogaan waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya shukri maxamuud afrax oo ah saxafi roog cadaaya islamarkaana ka faalloota arrimaha siyaasadda iyo isgaarsiinta iyo doctor cali cadaawe oo ah la taliyaha shirkadda amsas consultant ahna nin dhaqaalayahana waxaan ku bilaabayaa shukri maxamuud afrax bismillaahi raxmaan iraxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa mahadsantahay yaasiin ciise wardheere ishugan ama arintan ku saabsan booqashadii maalintii dhaweyd uu ku tegay ra-iisul wasaaraha etoobiya soomaaliya iyo arrimihii laysku afgartay in laga wada shaqeeyo waxay aniga iila muuqataa haddii sida soomaalidu rabto uu u hirgalo oo sida indheergaradka soomaaliyeed iyo bulshada soomaaliyeed ay rabto hadduu u hirgalo ama meel dhexe laysugu yimaado arrin bositif ah annaga dhibaatadana haysata oo soomaaliya ku dhacday dhaqaala daraa ugu badan wixiina haystay inagoo haysana ilihii dhaqaaluha laga heli jiray adduunka ugu badnaa ama ugu sarreeyey baa haddana soomaalidu dibadaha waxay dalaal ugu maqan tahay dalanbaabina ugu tahay meel walbana qaxooti ugu dhammaanaysa baahina haysa waxaan qabaa haddii dalka soomaaliya maalgelintii adduunku helay uu helo tan kenya oo hesho kale aan helno ugu yaraan in soomaaliduna soo noqon lahayd dad badanna ay shaqo siin lahayd dalka iyaguna barwaaqi sooran uu noqon lahaa article saddex oo arintan wuxuu leeyahay waa in loo saaraa guddi ama commission heer wasiir ah oo isku dhafoo labada dal ah guddi farsamaa isaguna la samayn doonaa kan wasiirada maaha mid farsamo oo arrimaha siyaasadda dhaqaalaha iyo amniga ka baaraandegi doona kaas oo aan rajaynayno in dowladda soomaaliyeed ay u xelato dad soomaaliyeed oo aqoonteeda iyo kaliibarkeeda ama gaarsiisan meesha laga hadlayo adduunka meeshay rabaan waa qabnaa dad meeshaas gaarsiisan haye dhagta cali cadaawe horta waxaad ogaataa meeshaan heshiis markii la gelayo labada wadan horta waa inay isu dhodhow yihiin khaas ahaan bilateral markii la yidhaahdo oo labada wadan ay isku itaal yihiin halkan waa laba dowladood oo kale itaal weyn laba dowladood oo kale daa weyn dowlad waa hore la legday oo amisom beerka uga fadhido iyo dowlad waxeeda iyo ciidankeeda haysata dowlad wasiiradii ay tacbaan yihiin dowlad hogaanka xataa maanta haya ayay niman yaryar oo aan khibrad badan lahayn dowlad ciidan aan lahayn dowlad dhaqaale aan lahayn dowlad dadkii ay caqliga u ahaa ka cararayso walaalayaal waxaan anigu aaminsanahay khatartii ugu weyneed baa maanta haynaa soomaaliya sababaan u haynana waxa weeye dowladda etoobiya waa walaalaheen jaar bayna leeyihiin laakiin waxa ayaan darra ah in ay islamarkiiba ku soo boodo afar furdadood hana la siiyo shaki weyn bay taa dhalinaysaa tan labaad dowladda cimaaraadka ah laba maalmood ka hor intuusan abi waddanka imaan saddex bilyan oo dollar bay siisay hal bilyanna waxay ugu shubtay jeebka afar bilyan oo dollar weeye maxaa u diiday annaka inay na siiso annagoo haddana soomaaliya ay ka mid tahay ururka carab league islamic ay ku wada jirna organization maxaa keenay inay dhabarka intay ka wareegto maadaama maalinta dhaweeto la yiri ka baxa meesha la yidhaha muqdisho d b world waana qasaysaa waa in maxkamad caalami a la geeyaa nimanka la shaqaynayana kulli la xirxiraa ilaahu madaxweyne ahaada ilaahu ra-iisul wasaare ahaada waxaa meeshan taagan waxa weeye burburka soomaaliya iyo boobka soomaaliya oo la xalaalaystay horta cali waa mahadsan yahay oo qodob muhiim ah oo imaaraadka ku saabsan buu ka muujiyey wuxuuna yiri oo soo qaatay oo yiri waay soomaalidu ay ula macaamili weyday imaaraat instead ay soo martay etoobiya imaaraat aniga maba ii ogolaba inay waxa ay u ogoshay etoobiya horta isiisa imaba ogola laba nin iyo dhowr qof bay intay soddon soddon milyan iyo labaatan labaatan milyan siisay bay baddaydii rabtaa inay ku xalaalaysato etoobiya anoo raalli ka ahayn bay cad u goysay waxay u yeeratay dowlad goboleedyad madaxyadoodii oo- madaxweynayaashooda oy tiri dekadihii isiiya imaaraatis marka iyadoo intaas ka dambaysa oo aniga aan shilinba ii ogolayn markaan hadlayna igu tiri een, somalilan waa dowlad madax bannaan iyadaana la macaamilaynaa hadda aniga maba ii ahaysa ixtiraam soomaalinimona maba ii ogola muslimnimona maba ii ogola horta mid baan ka leeyahay oo ciidamada ee, uu leeyahay dal baaba'san iyo dal ee, ee, weyn oo gaam ah dowlad gaamay ahayd etoobiya weligeedna lama gumaysan markii annaga iyagoo aan ismar isgalnayna wixii dhacay wax taariikhda lagu ogyahay weeye iska dhaaf taas markii iyo dii dagaaladii ka dhacay ee soomaaliya oo maqaawino loo bixiyey etoobiya soddon kun oo ciidan ay kusoo gashay laba qabiil ama dad la midaana la diray waadna ogeyd wixii ka bixiyey etoobiya anigu ma qaba awood ay dalkayga ku hantiso maanta inay heli karto mana heli doonto inta qof soomaaliya nool yahay etoobiya tan iyo jiritaankeed waxay ku hamin jirto inay soomaaliya qabsato mana dhicin mana dhici doonto inta qof soomaaliya nool yahay keliya waxa aan ka baryaaya waxay tahay inay dad wax yaqaana oo arrimahan ka hadli kara ay noo soo dur- xulaan oo ay ka qayb galaan wadahadalka markaan leenahay nabadgelyada waxa weye in ciidan iyo meelihii xuduudihii soomaaliya ay kastamada ka samaysan lahayd iyo ciddii difaaci lahayd wax walba inay diyaar yihiin maaha wuxuu wax maanta iyo berri ah wax laga wada hadlayo weeye Eh, cali cabdul maadaama ay shaqa la'aan badan jirto oo dalkii muddo dhowr iyo labaatan sana colaad ku jiro oo qixi badan yahay oo dadkii tahriib ku jiraan Eh, maalgashigii la raadinayay haddii la helay maxaa arrintaa hortaagan oo aad ku diidanta walaal horta eh, soomaalida waxay tiraa umulusu siday wax u ogtahay wax uma sheegto Een, anigu waxaan ogahay wax fara badan sababtoo ah labaatan iyo dhowrkii sano oo lasoo dhaafay soomaaliya siyaasadeeda iyo dhaqaalaheeda iyo iyo eh, baaritaankeeda shidaalka wax badan baan ka warqabaa wadankan soomaaliya la yidhaahdo waa ayandaro maanta dowlad hadday jirto dowlad tabar yar baa jirta sharciga ay ku fadhidana ma ahan xataa constitution waxay ku fadhidaa wax constitution u dhow oo qabyo ah wax laisku afgartay ma jirto wax lagu heshiiyey ma jirto dowlad goboleedyo tiro badanoo waxaa iska soo baxay meelay u socdaan iyo meelay ka socdaan la garanayn Een, ugu dambeyn meeshan waxa taagan waxa weeye haddii ay lilaahi ka tahay dowladahan carabta ah sababto cimaaraad keliya maaha sacuudigana waa ku jiraan waxa gadaal ka riixaya iyo qatar anigu waxaan qabaa crisis-ka middle east ka dhacay waxaad u malaysaa maanta inuu xeebteeda joogo oo maanta soomaaliya furdeeda waxa loogu boodayo loogu boobayo oo saa loogu soo ordayo oo siday walaashay u sheegtay eh, ayaan darro waxaa ah dowlad xun oo murjaca sidii cimaaraadka cimaaraadka waa naga yarta da ahaan markii dowlad ahaan loo fiirsho maalin dhowta waxay eh, wasiirka immigrationka eh, canada waxaa la fariistay cimaaraadka ay wada hadlayeen wuxuu noqday nin soomaali ah marka Eh, meesha waxay kutusaysaa soomaali inay ka daaweyn tahay eh, cimaaraadka sababto cimaaraadka ingiriis baa subiye kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo kowdii walaala shaqaabuur waxaan ma aha shaqaabuur hadday tahay maxaa adiga lacagta lagu siin waayo waa kow maxaa shirkadahaaga loo horgelin waayo waa labo maxaa nabadgelyada loo sugi waayo waa saddex cimaaraadka markay yimaadeen waxay tababareen shan koox bay tababareen maantana xamar waxay u kala fadhiyaan shan meelood anaa kuu sheegay for your information hubka sida looga dhigi lahaa waa hawl kale war meeshaan waxaa ka socda ragoo ma garan kartaan waa saan u sheegay umursisi waxay u ogtay wax ma sheegto shukri haye keliya midana laga rabaa waxay tahay madaxdana aan u gudbinay shacabka soomaaliya aan u gudbinayno dadka wada hadallada iyo s- bolisiga aan ku howlgelayna noo dejinaya inay noqdaan dad s- daacad ah sida uu sheegay aan ka- eh, wasiiro baahan oo baqaya ahayn laga soo ururiyo indheergaradka soomaaliyeed ee dibadaha joogay barofesorada ah ee waxaan cilmiga u leh hadday tahay siyaasadda hadday tahay amniga hadday tahay dhaqaalaha waa qabnaa soomaaliya waa isku filan tahay maanta badda soomaaliyeed gabadha u doodaysa waa gabar soomaaliyeed alxamdulilah waxaan qabaa marka innagoo wax walba leh yaan la taaban waa lay xoogayaa baa na laga qaadaya kenya aan degannahay dekada laamo oo ay ahayd in la sameeyo waxaa samaynaya oo ku heshiiye oo maalgashanaya southern sudan iyo kenya iyo etoobiya waxa looga baaqsaday waxay ahayd amniga oo laga cabsaday muddo intaasoo dhan soddonka sano waxa la sugaya in dekada kismaayo ay ahayd oo haddii dekeda kismaayo iyo dowlad soomaaliyeed oo ka dhiil garayn karta la helo aan qabno inaan anagu barwaaqadaas qaadan lahayn qodobada ay ka hadleen in in in la fududeeyo dalgalka labada dal labada fiiso haddii marka la isxoogahayo heshiiskaas ma la wada hadleen waxaa ka mid a qodobka labayo tobnaad isna uu ka hadlayaa arrimaha madax banaanida labada dal in la ilaaliyo anoo baqayo iska ilaalin karoo dowladnimo haysta ha la iqaato jabuuti oo ka yar soomaaliya oo hal magaalo ah baa la macaamisha waxna aan laga qaadan dalkoodana aan la dhicin dekadihiina la samaysatay tareenadiina la samaystay wynot anaa ka tiro badan anaa ka dhulweyn anaa ciidan ahaan ka awood badan aan waxaan hubaa soomaaliya haddii ay gobolaysiga iyo dowlad goboleedyada iyo waxa lagu kala qoqobay laga qaado ciidankooda cid u barbardhigi kartaa ma jirto intaasaan qabaan waa tahay ugu dambayntii dr cali cadaawe muxuu yahay xal horta ogow dowladda etoobiya waa dowlad faqri ah wax dhaqaale ay nagu kordhinayaan ma jirto marka mou maxaa ula seexanaa waa su-aal lacagtu halka ka imaanaysa waa labo lacaga miyaanu inna kasoo raadsan karin xalka wuxuu noqonaya waxa wey horta waxaan halaga fiirsado intaan heshiisyo la gelin heshiisyadu waxa weeye bilateral ha noqoto ama multilateral ha noqoto waxaa muhiima marka ugu horeysa warbar horta foundationskii dowladnimada hala dhiso ciidan intuu ku kor fadhiyo nin ugaandhiisa airbortka haysta furdadiina kaa haysta seebaad ula haysi kartaa nin kaleeto maaragtay miis ula soo fariisan karta awooddii adig mabaysa waxaan qabaa awoodda dowladda dhexe inay la soo wareegto kuwaas waxay ahaayeen shukri maxamuud afrax oo ah saxafi roog cadaaya islamarkaana ka faalloota arrimaha siyaasadda iyo isgaarsiinta iyo doctor cali cadaawe oo ah la taliye shirkadda amsas consultant ahna nin dhaqaalayahana labadu waxay joogaan magaalada nairobi doodii gaalmo intaa haynoo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilahay raalli ka noqo sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheere ayuu ahaa kaasi dhegaystayaal markan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii umuuraha maraykanka maxamed cabdi xasan ayaa soo jeedinaya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka xafiiska baadhista guud ee maraykanka ayaa soo saaray warbixin uu muddo ka shaqaynayey taasoo la xidhiirta sidii hay-adda f b i-da iyo ninkii markaas madaxda u ahaa james comi ay u dhaqmeen maray baadhayeen iimaylla ay lahayd hillary clinton oo u tartamaysay xilka madaxweynenimo ee maraykanka xubnaha xisbiga dimuqraadiga ayaa aaminsan in baadhistii comi ee iimaylada hillary clinton gaar ahaan markii baadhistaas uu marlabaad soo celiyey iyadoo doorashada ay maalmo ka dhiman yihiin ay taasi caawisay donald trump oo clinton xilka kula tartamayey haddaba falcelinta qodobkan ee xubnaha dimuqraadiga kuwa jamhuuriga iyo aqalka cad intaba ayaan barnaamijkeenna maanta ku eegaynaa hase yeeshee bal aynu marka hore dib u eegno faahfaahinta warbixintan iyo waxay ku saabsanayd waa kan faarax maxamuud maxamed oo arrimaha maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka virginia ee dalka maraykanka horta xafiiska baadhista guud ee wasaaradda cadaaladda ninka gaar ahaan baadhitaanka u qaabilsan xafiiska oo la yidhahdo michael howard wuxuu xoogga saarayey sanadkii labada kun iyo lix iyo tobankii doorashadii iskaga soo horjeedeen hillary clinton iyo donald trump in hillary clinton nimanka shaqaalihii ka shaqaynayey f b i da ama hay-adda dambe baadhistu ay si eexa ula shaqaynayeen iyadoo ay ka exdeen trump gaar ahaan marka ay noqoto emailadii badnaa ee ay u isticmaashay combyuterkeeda gaarkaa iyo kuwii laga xaday xisbiga dimuqraadiga oo iyaguna warar badan soo saaray arrintaas waan gartay marka dimuqraadigu maxay ka yidhahdeen warbixintan runtii dimuqraadiga arrintoodu mar walbaba waxay ahayd iyagu xoogga waxay saarayeen arrinta ku saabsan bob muller investigationka ama baadhitaanka ku saabsan in donald trump iyo waddanka russiya ay isla og yihiin xog ah sidii hillary clinton looga heli lahaa doorashada taase iyagu mar walbaba xooga saarayeen marka iyagu markii riboortkan amaba warbixintan ay soo baxday warbixinta horta aan ku horeyne warbixintan oo aada u dheerayd xafiiska baaritaanka guud wuxuu soo saaray iyagoo foog xooga saaraya james comi ninkii agaasimihii hore ee waaxda baadhitaanka ama f b i da loo yaqaano halka kan inuu isagu hay-addiisu eex u samaysay hillary clinton iyo in kale ayay ahayd gaar ahaan markii emailadii iyo wixii la dabagalay marka waxa ay soo saaray warbixintu inkastoo james comy iyo uu laba mar qalad waaweyn sameeyey oo ahayd markii uu markii emailadii hillary clinton bay ay baaritaanka ku sameeyeen uu yidhi emailadaasi waanu ku weyne wax sheegaya ama dembi muujinaya ama wax madaxweynaha donald trump markaasi madaxweynuhu ordaya lagaga soo horjeedo markii dambena iyada oo doorashadii wax yari ka hadhay uu mar kale baarlamaanka maraykanka u sheegay inuu imailo cusub soo diray uu helay oo ku saabsan emailadii ay qortay amaba waxyaalihii laga helay baaritaan f b i du samaysay in hillary clinton dib loo baadayo arrinteeda dad badan oo dimuqraadiguna waxay aaminsan yihiin ku dhawaaqistaas xogta cusub ee imailada lagu helay inay sabab u ahayd in donald trump uu ku guuleysto madaxwe madaxweynenimada way dhinaca kale madaxweynuhu arrintan maka hadla isagu madaxweynuhu horta beryahaas oo dhan ba nasiib daro beryahaas oo dhan ba waa kii tweet buu qorayo wuxuu lahaa maxaa ku dhacay waxaanu sugaynaa warbixintii maxaa ku dhacay buu lahaa la soo waday oo aanu sugaynay dee markaa wuxuu filayay in la yidhaahdo james comy si xun buu galay falaal dembiyeebuu ku kacay laakiin hadda markii uu soo kacay isaga uu soo baxay reportkan hadalkiisii wuxuu leeyahay weli waxaan sheegayabaa cad inaan loo baahnayn bob moller doorashada baaritaankan uu wado marka waxaad moodaa ayaamaha dambe in xooga la saarayo emailadan oo pires prosic uu qoray oo laleeyahay meesha kan wax weyn baa ku jira laakiin runtii xafiiskiisu markay arrintaa ka hadleen ama white housku aqalka cad aada bay arrintaas ayday u dhiirigelin in laga soo inaan warbixintaas wax weyn iyaga u tarin waa garta jamhuurigu iyagu maxay yidhahdeen jumhuurigu iyagu waxay leeyihin waxaanu sheegaynay waxaan oo dhani waxa weeyaan waa ciiradaa la isku qarinayaa ayay yidhaahdeen sidaanu sheegnay siday hore u sheegeen ma aha wax ilaa hadda waayo hadda ninkan la yidhaahdo hadda baaritaanka xafiiska ku jira michael howard waxaa magacaabay sidiisaba markii hore waa nin wax badan ka shaqeynaya wasaaradda cadaaladda waana ninka xafiiska kan baaritaanka guud haysta waxaa magacaabay george bush marka nin dimuqraadi magacaabay buu ahaa markii dambena barack obama nin jamhuuri magacaabay ha uusii magacaabay marka ujeeddada iyagu waxay leeyihiin war waxa kan waxba ma jiraan waxay ku nimankan ku dagaalamayaan sidii loo joojin lahaa baaritaanka ku socda
dhegaystayaal waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuraha maraykan maanta ku soo qaadannay warbixinu dhowaan soo saaray xafiiska baadhista guud ee maraykanka taasoo sheegaysa in madaxii hore hay-adda f b i da james comy uu si xun ula tacaalay baadhistii imailada hillary clinton hase yeeshee ayna meesha ku jirin ee xasho uu u sameeyey mid ka mida labadii tartame taynu barnaamijkan oo kalea mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaysan idinka tegaya sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed cabdi xasan barnaamijkii amuuraha maraykanka ayuu nala socodsiinayay markana dhinac ciyaaraha haddii aynu egno waxaa goordhow soo gabagabooday ciyaartii u dhexaysay dalalka colombiya iyo jabaan waxaana ciyaartaasi laba gool iyo gool ku adkaaday xulka kubadda cagta dalka jabaan daqiiqadii saddexaad ee ciyaarta ayaa kooxda colombiya calaamadda casaanka laga siiyey mid ka mid ah ciyaartoodooda intaynu barnaamijkeena xiga ku kulmi doonana waa jamaal axmed cismaan iyo axmed cali sheekh oodan ku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo